halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeena v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabtaa sideedilabaatanka bisha maarj sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada barina waxa ay tilmaamaysaa lixdii iyo barkii aroornimo washingtonna dhegaystayaal waa koo iyo tobankii iyo barkii habeennimo idaacadda saaka iyo caalamkah waxaa idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
laakiin hadda maadaama cunugtiina laga xiray xanaanadii laga xiray waxay ii ahaan jirta waqti aan wax kale ku mashquulo oo cunugtayda aan usoo xiiso hadda laakiin cunugtii aniga waa iskaba badanay subaxiisaas kula soo kacnay ilaa habeenkii la seexdana waa is hortaagana taasi waxay ahayd hibo guuleed oo ka mida shaqaalaha shirkadda bariva oo ku sugan minnesoto kana waramaysa caqabadaha la socda marka guryaha laga soo shaqaynayo xilligan adag ee uu jiro xanuunka coronavirus sidoo kale waxaad maqli doontaan xayiraada dalka talyaaniga ee dadka loo diiday inay bannaanada socdaan qaabkee ayay u saamaysay qaxootiga aan guryaha haysan ee dalkaasi ku nool waxaa kaloonu idiin haynaa kenya oo xalay uu ka dhaqangalay bandow iyo weliba kanada oo ka hor timid go-aan maraykanku doonaya inuu ciidamo ku geeyo xuduudda labada dal marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka iyo xuseen barre aadan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa saxeexay taageeradii dhaqaale ee abid ugu cuslayd ee ay dowladda maraykanku u fidiso shacabka maraykanka madaxweyne trump ayaa saxeexay in shacabka lagu taageero ku dhowaad laba trilyan oo dollar sharcigan ayaa waxaa hore uga soo dooday labada aqal ee koongareeska maraykanka arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo ay sare u kacday tirada dadka maraykanka ah ee isdiiwaangeliyey kadib markii ay shaqo la-aan noqdeen si ay u helaan lacagaha la siiyo dadka shaqo la-aanta ah dhinaca kale wararka ugu dambeeyey ee la xidhiira xanuunkan coronavirus ee laysqabadsiiyo ayaa waxaa ka mid ah in uu xanuunkaasi ku dhacay qaar ka mid ah madaxda caalamka waxaana ka mid ah ra-iisul wasaaraha britain boris johnson iyo wasiirkiisa caafimaadka mart hancock labadan siyaasi ayaa waxa ay wehelinayaan dhaxal sugaha boqortooyada britain amiir charles oo isna la sheegay in uu haleelay cudurka coronavirus sidoo kale xaaska ra-iisul wasaaraha canada sophie trodo ayaa iyaduna laga helay arrintan oo sabab u noqotay in ra-iisul wasaaraha canada uu muddo laba toddobaad ah karantiin iskeliyo kana fogaado la xidhiidhka dadweynaha iyo shaqaalaha dowladda
mahadsaned xuseen halkaad nagala socotaana waa v o a washington dhegaystayaal waxaa naga xasuusina in xanuunka coronavirus awgiis ay idaacadda aan kaga soo tabinayno guryaheenna oo aanan istuudiyaha fadhiyin sida aad hore nooga barateen aan ku bilownay dalka kenya waxaa xalay ka dhaqangalay bandow dowladda wadankaasi ay kusoo rogtay kaasoo ay uga gol leedahay sidii ay ku yareyn lahayd inuu faafo xanuunka safmarka ah ee coronavirus ciidamada ammaanka ayaa la arkaya iyagoo dadka u sheegaya inay guryahooda xilli hore aadaan islamarkaana ay u hogaansamaan fariimaha caafimaadka ee dowladda soo saartay magaalada nairobi waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed guud ahaan dalka kenya waxaa habeennimadii xalay ka dhaqangalay bandow ay dowladda kenya ay kusoo rogtay dalka kaasoo ay uga gol leedahay inay ku xakamayso faafitaanka cudurka coronavirus magaalooyinka dalka kenya gaar ahaana magaalada nairobi ayaa lagu arkayay ciidamada ammaanka oo dadweynaha ah u sheegaya inay amarka dowladda u hogaansamaan oo ay guryahooda aadaan ka hor toddobada fiidnimo oo habeen kasta dalka uu ka bilaabanayo bandowgan meelaha ciidamada ammaanka lagu arkayay ee ay howlgallada ka wadeen waxaa ka mid ah xaafadda islii ee magaalada nairobi oo ay ku nool yihiin soomaali badan goobaha ganacsiga ee suuqa xaafadda islii ayaa xilli hore la xiray waxaana la arkayay dadka oo xilli hore kusii hooyanaya guryahooda mas-uuliyiinta xaafadda islii oo sheegay in bandowgan uu ka dhaqangalay xaafadda islii ayaa dadka soomaalida ugu baaqay inay u hogaansamaan amarka dowladda iyo fariimaha dhanka caafimaadka ee ku saabsan sidii looga hortagi lahaa xanuunka coronavirus maxamed ismaaciil shiine waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta xaafadda islii ee magaalada nairobi sidaad ujeedidna hadeer xaafadda isley goobta hadda aan taagannahay waa suuqii weynaa ee gaarisa lodge wax qof oo socdo waa hal iyo naadir waxayna u badan yihiin dad shaqo ka soo baxay oo guryahooda u caraabayo guud ahaan bandowgu wuu dhaqan galay xaaladdan hadda waa caadi wallaahi sida hadda aan dareensanahay maadaama uu caawa ugu horreeya bandowga dadka waxay u tahay in ay bandowgii fariinta madaxweynaha ka soo yeedhay ay qaateen oo nin walbana wakhti dheer ganacsigooda ay xidheen guryahoodana ay ku nagaadeen guud ahaan shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa annagoo ah mas-uuliyiinta xaafadda in awaamiirta dhaqaatiirta ay soo saareen in la fuliyo sida si joogto ah gacmaha saabuun loogu dhaqo goobaha ganacsiga in la geeyey baa gacmaha lagu dhaqdo goobaha ganacsigana in la geeyey gacmaha lagu dhaqdo iyo daawada loogu tiragalay ee han sanitizeska in xilliga maqhribkii markii la gaarana qof walba uu gurigiisa wakhti dheer ku xaroodo sifo loo kontaroolo cudurkan oo khatar ku noqday dunidao dhan markii horena dadku waxay u malaynayeen in ciyaar ciyaar inaysan waxba jirin laakiin xaqiiqda dhabta ah cudurka waa cudur jiro waddanka intaad la socotid maanta wuxuu marayay soddon iyo kow qof waxaa la sheegay hal qof inuu ka raystay oo la fasaxay hal qofna uu shalay u geeriyooday isbitaalka aqaqaan oo cudurkaas u geeriyooday marka khatartiisuu leeyahay bulshada soomaaliyeed waxaan ku wacyigelinayaa in ay ka joojiyaan carruurta barnaamada ay u soo fasaxayaan iskoolaadka waxaa loo fasaxay carruurta inay guryahooda joogaan waalidiinta siiba hooyooyinka waxaan ka codsanayaa adeegga carruurta ay u dirsanayaan guud ahaanba inay ka joojiyaan inay ayaga adeegga doontaan goobaha adeeggana markii la aadayo shakhsi loo aado culimada xaafadda isliya ayaa ka mid ah dadka fariimaha dhanka caafimaadka iyo wacyigelinta u diraya soomaalida ku nool xaafadda isliy doctor aadan sheekh cali waxa uu ka mid yahay culimada xaafadda isliy gaar ahaana imaamka masaajidka sigiska ee xaafadda isliy fariintaydu waxay tahay ummadda waxaan ugu baaqaynaa muslimka ah in ilaahay subxana wa tacala loo soo noqdo xanuun kastoo yimaado ilaahay baa qadaray subxaana wa tacaala dembiga ibni aadankana wax badan ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ummadda ku imtixaamaa si ay ugu soo laabtaan in alla loo soo laabto alla loo tooba keena alla aan ku xirnaanno adduunkan maamulkiisa samad iyo dhulba ilahay baa iskale subxaana wa tacala adduun iyo aakharaba markii allahas inaan usoo laabanno allana aad u barinno xanuunkan inuu ilaahay naga dulqaado ayaan ummad ugu baaqaya wallahu aclam lama oga muddada uu socon doono bandowgan lagu soo rogay dalka kenya hase yeeshee dowladda ayaa tallaabada bandowga uga gol leh sidii ay ku yareen lahayd faafitaanka cudurka coronavirus khadar maxamuud xareed v o a nairobi weli wararkii iyo saameyntii xanuunka coronavirasku ayaanu ku guda jirnayay dad badan oo dalka maraykanka ku sugan ayaa hadda u wareegay in ay guryaha ka shaqeeyaan xanuunkaasi coronavirus awgiis inta badan xafiisyada dowladda iyo kuwa gaarka ah ayaa shaqaalahooda ku wargeliyey in ay guryaha kasoo shaqeeyaan si loo yareeyo qulqulka dadka oo la sheegay inuu aada ugu faafo xanuunkani coronavirasku haddaba maxay tahay faa'iidada iyo caqabadaha ay leedahay in uu qofku ka shaqeeyo gurigiisa falastiin axmed iimaan ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa warbaahin badan oo ay v o edu ka mid tahay xafiisyo iyo shirkado gaar loo leeyahaba waxay guryahooda inay kasoo shaqeeyaan ay u direen malaayiin shaqaalaha oo aroor walba u kalihi jira xafiisyadooda tiknolojiyadda casriga ah ayaa suurogelisay in qofku awoodo inuu gurigiisa kasoo shaqeeyo ma huba in toban sano ka hor ay taasi suurogeli lahayd inkastoo dad badan ay jeclaayeen inay guryahooda kasoo shaqeeyaan markii hore haddana markii ay qasab noqotay islamarkaana waqtigu uu sii dheeraanayo waxaa soo muuqanaya caqabado ay leedahay inuu qofku guriga kasoo shaqeeyo bashiir dhoore waxa uu ka shaqeeyaa ammaanka mareegaha internetka wuxuuna ku sugan yahay minnesota dalkan mareykanka waxaan weydiiyey sida uu dareemayo in toddobaadkii labaad ee dadka intiisa badan guryaha kasoo shaqeynayaan
runtii shaqada guriga xilligan hadda ay caruurtu guriga joogaan oo iskuullada u xiran yahay runtii aad iyo aad ay u dhib badan tahay sababtuna waxay tahay miitino badan oo telefoonka ah ayaad gelaysaa maanta dhan marka carruurtiina guriga ay joogaan marka stress badan oo dhankaas ah wuu jiraa inkastoo dee marka shaqadeeda la fiiriyo aan horey marmar guriga usoo shaqey jiray oo kale markaan dalbadoo kale ama jimcahoo kale laakiin hadda farqiga u dhexeeya waxa waaye inay carruurta guriga joogaan oo runtii iskuulka u xiran yahay hawl badan ay guriga ka wadaan oo adiga naftirka inaa caawisid oo iskuuladii cashiradoodii iyo marka laba shaqay aa isku qabanaysaa
xaaladda ay dunida ku jirto ayaa sidoo kale sababtay in caruurta iskuullada laga fasaxo oo ay guryaha joogaan waxaana taasi ay sii siyaadisay saxmadda ka jirta guryaha weliba dadka aanan deganayn guryaha aadka u waaweyn hiba guuleed waxay ka mid tahay shaqaalaha guryaha kasoo shaqeynaya xilligan adag waxaanaan weydiiyey sida ay u aragto iyo faa-iidada iyada qof ahaan ay u leedahay inay guriga kasoo shaqeyso
waxyaabaha guriga shaqeynta ay ku wanaagsan tahay waxaa kamid a hadda aroortii waa ka lihi jiray saacado badan kahor waqtiga shaqada laga rabay inaan kacay ahayd si aan isku diyaariyo traafikada maaragta baabuurta jidka aan sii maraayo ilaa saacadda igu qaadan jirta inaan shaqadeeda gaaro marka taas hadda meesha way ka baxday marka guriga shaqeysta runtii waxyaabo badan ay ku wanaagsan tahay lacagaha hadda marka aan qadada raadsaneyn oo kale banaanka ka qadan jirnay taas oo noo keeni jirta inaan maalintii ugu yaraan toban doolar haday ugu yartahay naga baxdo taasna hadda way noo baaqatayo inta badan de qofka gurigiisa markuu joogo cuntadiisa isaga iska karsada oo hagaagsada inta badan qoysaska reer galbeedka ayaa u badan in aroorta hore weliba wixii ka horeeya sideedda subaxnimo loo kalaho shaqooyin iyo iskuullo waxaana ay hadda u muuqataa in qoysaska qaar ayba isxamili la-yihiin maadaama aysan u baran in muddo intaasii la-eg ay guryaha wada joogaan jabriil cali oo maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda ohaayo isaga laftiisana guriga ka shaqeynaya ayaan weydiiyey sababta adkeynaysa in qofka guriga uu kasoo shaqeeyo
waxyaabaha ka dhalanaya in guryaha laga shaqeeyo runtii wanaag iyo xumaanba way leeyihiin tusaale ahaan waxyaabaha wanaagga waxaa ka mid ah in qofku uusan saxmad ku kallihin xilligii shaqada loo kalahayay ama uusan saxmad soo dhexgelin markuu kasoo rawaxayo inuu waqti badan u helo reerkii iyo noloshii gaarka ahayd hay-adda ilo oo shaqaalaha adduunka ayaa waxay iyaduna sheegtay in dadka guryaha iyo ka shaqeeya ay kasoo waxsaar badan yihiin dadka xafiisyada ka shaqeeya bashiir dhoore ayaa mar kale ka hadlaya caqabadaha ay la timid in guriga laga soo shaqeeyo caqabada ugu weyn in guriga laga shaqeeya xilligan hadda la joogo waxwaaye caruurta oo guriga kula joogaan number one midda kale waxawaaye runtii aniga shaqadaan qabanoo kale waxaa u baahan tahay in tiimku maxaa la dhahaa kambaniga wada shaqeeyo oo hawsha markaa qabanaysiin howl ma ahan hal nin ku xiran waxaa howl u baahan gruub badan ay ka wada shaqeeyaan marka qof kasta saa ku heshada runtii adag marka ayada naftirkeeda caqabad kale ayay keentay oo wixii aad problem ka shaqeynaysan aa xalisiin hadda taas way ka duwan tahay waxawaa maantana telefoon waxaa la dhahaa chatin iyo waxyaala noocaas o kale inaa ku raadisid marka caqabad ugu weyn waxawaaye wada shaqeyntii kooxda iyo gruubka ayaa runtii aad aad u adkaanaysa dad badan oo keligood noolaa ayaa sidoo kale waxaa cidlo ku noqdeen guryaha iyagoo waaya xafiisyadii iyo saaxiibadii ay shaqada isku arki lahaayeen waxaana ay hay-adaha qaar ay kala talinayaan shaqaalahooda cidlada dareemaya inay iswacaan oo ay wada sheekaystaan inkastoo kuwo kalena ay ku adag tahay inay guryaha ka shaqeeyaan xilliga caruurtoodu ay joogto gaar ahaana marka ay shirarka online-ka ama qadka internetka ay ku galayaan waxayna u muuqataa in dad badani aysan kasii heli doonin malaha in ay guryaha kasii shaqeeyaan hiba guuleed ayaa sharxaysa caqabadaha ay leedahay guryaha oo laga soo shaqeeyo
caqabadaha hadda guriga shaqeyska ah khaasatan qofka sideyda oo kale oo haysta ilmo yar ilantayda hadda waxaan geen jiray dayker meel laygu hayo oo xanaano oo kale ah inta aan aniga shaqada ku maaqanahay marka taas waxay ii suurtagelin jirtay inaanan cunugteyda ka fikirin aan si toosa u shaqeeyo laakiin hadda maadaama cunugtiina laga xiray xanaanadii laga xiray waxay ii ahaan jirta waqti aan aan wax kale ku mashquulo oo cunugteyda aan usoo xiiso hadda laakiin cunugtii aniga waa iskaba badanay subaxiisa iskula soo kacnay ilaa habeenkii la seexdana waa is hortaaganah ma ahan wax fudud in mar qura ay isbedesho qaabkii nololeed ee boqolaal sano lagu soo noolaa gaar ahaana xilligan casriga ah oo dadku ay magaalada mushaaxi jireen islamarkaana aanay jirin is-araggii qaxwihii ama shaahi bannaanka laga soo cabayay iyo sheekadii saaxiibada kala duwan haddaba waa sidee sida ugu habboon ee dadka guryaha ka shaqeeya ay ula qabsan karaan noloshan cusub waa kan jabriil maxamed dadka waxaa la gudboon inay jimicsadaan waxaa jira barnaamijyo tviyada lagala socdo oo jimicsi ah oo qoyska oo dhan ay ka qayb qaadan karaan oo wada jimicsan karaan inta daartaan waxaa jira qalab guryaha lasoo dhigto oo lagu jimicsado inkastoo ay jiraan waalidiin badan sida hibo oo kale oo lacag ku bixin jira haynta ilmaha marka ay shaqo tegayaan haddana ay suuragal u tahay inay caruurtooda haystaan iyagoo guryahooda ka shaqaynaya haddana waxaa jira shaqaalo badan oo wakhtigu la dheeraaday kuwaasoo weli la qabsan la ka shaqaynta guryaha aad ay umahadsantahay falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a weli wararkii xanuunka coronavirus ayaanu ku jirnaaya dalka talyaaniga waxaa weli uu la tacaalayaa xanuunka coronavirus oo saameyn ba-aan ku yeeshay kasakow dadka u dhashay dalkaasina waxaa jira dad badan oo magangeliyo doon ah oo aan helin sharciga wadankaasi taasoo ay dantu ku kaliftay badankoodu inay derbiya jiif noqdaan haddaba sidee cudurka coronavirus iyo xayiraada socodka ee dowlada talyaaniga ay soo ragto u saameeyey dadka aan sharciga haysan xuseen barre aadan ayaa arintaasi ka wareystay sakariya maxamed cali oo ah suxuufi ku nool magaalada rome ee caasimada talyaaniga walaahi horta waad dareemi kartaa guud ahaan xaaladda wadanka talyaaniga waqti xaadirkan inay tahay xaalad aada iyo aada u cakiran dadyowga micnaha guryo la-aanta ah ama loo yaqaano sensafisa dimora ee wadooyinka jooga magaaladan hadda aan ku sugannahay roma ama gobolka latio cadadeeda waxa ay gaarayaan shan iyo toban kun oo qofood saddex iyo tobankii bishan hadda aan ku jirno marsho ayaa guddoomiyaha gobolka latio iyo duqa magaalada roma waxaa loo gudbiyey codsi taasoo lagu wargelinayo in meel la geeyo ama xal loo helo dadka guryo la-aanta ah ee wadooyinka jooga jira intee leg oo soomaali ah ayaa dadkaasi ku jirta run ahaantii lamber aan hadda aniga shakhsiyan aan hubo oo aan sheegi karo soomaali ma jirto laakiin waa ay jiraan dad badan oo iyagu sharciyadoodii ka soo qaatay magaalooyin kale ee aan roma ahayn marka ay halkaan imaadeenna waxaa ku dhacday xayiraadan oo ay kaliftay micnaha cudurkan coronavirus meelihii guryaha la weydiisan lahaa ama xafiisyadii la tegi lahayba maysan u suurtogelin marka inay tagaan wadarta guud ay samaynayaan hay-adaha aan dowliga ahayn islamarkaana u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ah shan iyo toban kun oo qofood markii laisku gegeyo gebi ahaanba ajaanibta ku sugan gobolkan latio gaar ahaan magaalada roma waxaa jirta soomaali badan marka iyagu la degan dad badan oo degan guryaha la jabsaday oo kale tiradooda marka waxaa sheegi karta oo keliya dadka la shaqeeya oo xarumahaasi micnaha fasaxa u haysta in ay booqdaan sida micnaha maqaal hadda aan akrinayay ku cad ay soo saartay hay-adda karitaska waxa ay ku sheegaysay dadkaasi inay yihiin dad ay u baahan yihiin micnaha daryeel sida ugu dhaqsiyaha badan maadaama aysan haysanin guryo ama xarumo oo qoxotiga lagu hayo waxaa kaloo jira dad badan oo iyagu laftirkooda sharcigii haystay islamarkaana sojournadii ama sharciga wadanka ay ku joogi lahaayeen oo uu ka dhacay bishii janaayo ama febraayo wareegto marka ay soo saartay dowladda anirade wasaaradda arrimaha gudaha gaar ahaan waaxda socdaalka iyo arrimaha maangelyadoonka waxay ku sheegtay toddobiyi tobankii bishii maarsho in dhammaan dadka ajnebiga oo sharcigooda dhacay laga bilaabo soddon iyo kowdii january ilaa iyo shan iyo tobanka abriil ay soo socota in sharcigooda oo automatically u shaqayn doono ilaa iyo shan iyo tobanka bishii lixaad ama bisha juun marka sidaa muuqata ama cadba xafiisyadu dowladaha micnaha dadka u shaqeeya magangelyadoonka ah ama dadka sharciyada doonaya ama guryaha doonaya waxa ay sugi doonaan ilaa iyo saddexda bisha soo socota ee abriil balse lama ogo saddexda abriil wixii ka dambayso haddii la furi doono iyo haddii kaleba waayo sida muuqata wadankan talyaaniga waxa uu ku jira xaalad emergency ah marka waxaa loo malaynayaa ilaa iyo bisha lixaad in xaaladdu ay sidaan noqon doonto ama sida ay u muuqataba ay noqon doonto mid micnaha cagtiran waxaad sheegtay inaad ku sugan tahay magaalada roma ee xarunta dalka talyaaniga ma la sheegay dowladda gobolkaasi waxa ay u qaban karto amaba ay u qorshaysay dadkaasi soogalotiga ayaan sharciga haysan wallaahi waqti xaadirkan la joogo sida micnaha muuqataba maalin walba dadka talyaaniga waxaa u geeriyoonaya dad badan cudurkan coronavirusa sidaa darteed focusku waxa uu saaran yahay sidee looga gudbi karaa xaaladan emergencyga oo wadanka oo ku sugan yahay dowladdu ma jirto waxa ay u qoondaysay hadday noqon lahayd dhan dhaqaalo ama dhan siyaasadeedba ay ku xallin karto arrimaha qaxootiga balse waxaa jiraan sida aan kolka horeba sheegay hay-ado aanan dowli ahayn kuwaasoo micnaha xoogga saaraya inay xal u helaan waxaa soo baxday ama soo baxeen dad micnaha ka tirsan hay-adahani oo hoteelada ama meelaha guryaha ee micnaha aan la isticmaalin dadka u faraya si ay meel u geeyaan islamarkaana ay xal ugu helaan maadaama xilli qabow lagu jiro islamarkaana uu jiro cudur micnaha dadka dhan dhibaato micnaha ku samaynayo sidaa darteed marka dadyowgan iyo hay-adahan un baan dhaqdhaqaaqaya mooyaane dowladda talyaaniga waqti xaadirkan la joogo sida micnaha muuqato waxay dagaalamayaan cudurkan coronavirus ah balse uma soo jeedaan sida noo muuqato ama aan u jeednaba xal muuqda oo cad taasoo micnaha wax loogu samayn karo ama wax loogu heli karo dadka micnaha guryo la-aanta ah ee waddooyinka jooga waatay safarada tahriibta ee soo gelayay xeebaha dalka talyaaniga arrinkan coronavirus sidee buu u saameeyey wallaahi laga bilaabo labadii bishii february qof alla qofkii xeebaha talyaaniga ka soo gala sida magaalada sicilia oo kale ama gobolka sicilia oo kale soomaali badan oo iyagu soo galay labadii bishii labaad waxaa lagu amray xilligaa wixii ka dambeeya in qof walba meesha kasoo gudba in lagu hayn doono xarumo karantiil ah taasoo micnaheedu ay tahay qof alla qofkii kasoo gudba badda in toban iyo afar maalmood meel lagu xiri doono oo micnaha waxaa la doonayaa qofka in la fiiriyo haddii uu coronavirus qabo haddii dhibaatooyin kale caafimaad ay jiraan markii la ogaado qofka inuu micnaha wax dhibaato ah ama wax coronavirus uusan qabin kadib ayaa meel loo gudbinayaa oo la geynayaa xeryaha sharciyada lagu sugo balse sida micnaha muuqatabo xaalad waa emergency waddanka dhan haysata saas darteed ayaa keentay xitaa dad badan oo soomaali ah oo kasoo galay gobolka sicilia gaar ahaan magaalada messina toddobadii bishii febraayo ilaa iyo bilowgii bishii maarso waxaa lagu heeyey magaaladaasi si dadka loo baaro caafimaadkooda markii la ogaado inaysan waxba qabin marka kadibna loo gudbiyo magaalooyinka kale ay ka jiraan xeryo lagu hayo dadka magagelidoonka ah kaasi waxa uu ahaa sakariye maxamed cali oo ah suxuufi ku nool magaalada rome ee caasimada talyaaniga wuxuu u waramayey xuseen barre aadan dowladda canada ayaa kasoo horjeesatay qorshe la sheegay in maraykanka uu ku doonayo in ciidamo uu ku geeyo xuduudda waqooyi ee ay labada dal wadaagaan taas oo maraykanka uu ku tilmaamay in uu isaga hortaagayo soo galootiga sharci darrada ah si looga hortago xanuunkaasi coronavirus wariyaha v o eda ee canada xuseen nuur xaaji ayaa warbixinta kasoo diray magaalada toronto ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkan kanada christia freeland ayaa sheegtay in qorshaha maraykanku uu ciidamada ku geynayo xuduudda waqooyi ay tahay mid dhaawacaysa is-aaminaadda iyo is-xulafaysiga labada dal iyadoo xustay in dhankoodu ay rumaysan yihiin inaysan jirin waxa qiila oo la xidhiira dhanka caafimaadka dadweynaha balse maraykanku ay qusayso sharaxaadda ku aadan waxa ay ugu arkeen in ciidan la geeyo xuduudda
kanada si adag ayay uga soo horjeedaa qorshaha maraykanka si qayaxan ayaanu ugu muujinaynaa diidmadeenna dhigeenna maraykanka waana sii wadi doonaa inaan sidaasii samayn
freeland waxay xustay in dal walba uu leeyahay go'aankiisa balse kanada aysan waxba iska bedeli doonin marka ay timaado ka hor imaanshaha arrinkan
ugu dambayn dal walba isagaa le go'aankiisa laakiin keenna waa xiriir muhim ah sidaasi daraaddeed go'aankeennu waa mid cad guud ahaan tani waa tallaabo aan loo baahnayn taasoo aan u eegayno inay tahay mid dhaawacaysa xiriirkeena
ilo ay heshay c b c ayaa sheegaya in aqalka cad uu qorshaynayo inuu xuduudda geeyo kun askari si ay u ilaaliyaan socotada sharci darrada ah ra-iisul wasaaraha dalkan justin trudo ayaa shirkiisa jaraa'id ee maalinlaha ah ee ku saabsan coronavirus jimcihii si kooban warfidyeennada ugu sheegay in xuduudda aan la ilaalin ee ka dhexaysa labada dal ee kanada iyo maraykanku ay faa'iido dhaqaale ugu jirto labada dhinac kanada iyo maraykanku waxay leeyihiin xuduudda ugu dheer dunida ee aanan ciidamo ilaalin danta labadeennuna waxay ku jirtaa inay sidaasi sii ahaato wadahadallo ayaa arrinkan nooga socda innaga iyo maraykanka and it is very much in both of our interests for it to remain that way. Uh, we have been in discussions with uh, the United States on this.
arrinkan ayaa imaanaya xilli ra-iisul wasaare trudo uu maalmo ka hor sheegay in kanada ay dib ugu celin doonto maraykanka si kumeel gaara dadka sida sharci darrada ah uga soo tallaabaya xuduudda si looga hortago faafista xanuunka coronavirus xuseen nur xaaji v o a toronto
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somalicom
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanka suldaan seeraar iyo heestii kale iyo laab
koomkaba adaan ku jecelaho kocashada cishriga walakacaa ku faha adiga i kuniyo kow jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataha ka shanaad hantide adiga i kuniyo kow jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataha ka shanaad hantide kolka aan ku dayo kalgacaylaya igu sii kordhe kolkooliyo ila kori cishqiga ah ila kori cishqiga kolka aan ku dayo kalgacaylaya igu sii kordhe kolkooliyo ila kori cishqiga ah ila kori cishqiga xiska kaama goyn qalbibaa ku taga meelkaa tagay kuma nici naftii ifka koo jeclay qalbiku kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbiku kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna kaliya laab igu kaliya how igu kaliya how qalbiku kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbiku kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna kaliya laab igu kaliya how igu kaliya how
heeskaasayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynana baahinteena idaacadda dudintiya manise laanta af soomaaliga idaacadda v o tan kulansi dhambe waxaan leenahay sidaas iyo nabad
sida keena ruug kali reemayo sidana kareeba kuu ololaya keenada xubbiga kurka iisudhee iga jabi kurbada kalmadaha macaan keenada xubbiga kurka iisudhee iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee kaarkadhaya ii sii kene kax waxaan la ahay cisqi keegsamo igulaba kacee maanaa kulaba kaama armi kara kaama armi kara waxaan la ahay cisqi keegsamo igulaba kacee maanaa kulaba kaama armi kara kaama armi kara xiska kaama goyn qalbibaa ku taga meelkaa tagay kuma nici naftii ifa koo jeclay
This is VOA